alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira waxaynu ku dhex jirnay shuruudii salaada sheekhu wuxu uhi shuruudu salaati khamsatun salaada shuruuddeedu waa shan salaada shuruuddeedu waa shan buu yihi shardiga koobaad waktigii inuu soo galay waa in la ogaado yaqiinan ama dannan oo la hubo ama la maleeyo bilijtihaad lagu gaadhay istiqbaalu lqibla kacbada xaggeeda in loo jeesto satru lcawra cawrada in la asturo oo la qariyo xoogay markaa tafaasiil iyo faahfaahin ayuu ka bixiyey satru lcawra shardiga afraad طahaarat اlxadath isaga ayaanaynu ku jiray xadath waa in daahir uu ka yahay qofka tukanaya alxadath alakbar iyo alxadath alasqar labadaba waa inuu daahir ka yahay waxaana loo jeedaa cinda alqudra waa markuu qofku awood u leeyahay labadaa inuu daahir ka noqdo taasina wax khilaafii kuma jiro xadadka maruu ka hadlaya wuxuu tilmaamay xadadka qofka ku dhaca salaada dhexdeeda inuu laba nooc yahay nooca koowaad oo ah xadad qofku aanu u camdin ama isagu aanu iska keenin ee ka yimi oo ka muruxsaday iyo inuu yahay xadad qofku isagu iska keeno isagu u camdiyey haddii isagu u camdiyo xadadka uu iska keeno isagoo salaaddii ku jira salaadaasi way burtay waa inuu dahaaro qaato oo uu soo bilaabo salaada oo kuma duldhisi karo halkii kama sii wadi karo intuu soo dahaaro qaato nooca labaad waa idaa sabaqahu alxadath xadadkii isagu iskama keenin oo arrinka noocaasiya uma camdin xadadkii wuu ka muruxsaday tusaalaa neef baa ka timi aanu isagu u camdin oanu u qastin inuu iska keeno taa iyada wuxuu sheegay inay ku jiraan laba qowl oo alimaamu shaafici raximah llahu tacaala uu leeyahay qowlka jadiidkii waxa weeye fain sabaqahu baطalat haddii xadadkii salaada dhexdeeda uu ka yimaado isagoon uba camdin oo xadadkii uu ka muruxsado inay salaadaasi burtay oo ay tahay inuu soo dahaaro qaato salaadaana uu soo bilaabo waayo mar haddii dahaaradeedii ay burtay shuruuddii salaadana tahaara ay ka mid tahay iyadiina waa burtay oo salaadii ah wa fi lqadiimi yabni xadadkaa qofka ka muruxsaday salaada dhexdeeda qadiimku wuxuu leeyahay waa soo dahaaro qaadanayaayo yabni ay calaa maa salla intii uu tukaday buu ku dul binaynayaa intii u harhsanayd ayuu la imanayaayo salaadii halkiibuu ka sii wadayaa waxaynu sheegnay culamada qaarkood inay yidhaahdeen arrinkaasi imlaaga laftiisana waa ku yaallaa oo kutubta jadiidkaa ka mid a marka waxaa la odhan karaa qofkaa xadadku salaada dhexdeeda uu ka muruxsaday in salaadiisii halkii uu kasii wadaya markuu soo dahaaro qaato waa fi lqadiimi waljadiidi oo imaamu shaafici qadiimanna waa laga hayaa jadiidan isagoona waa laga hayaa waayo muxuu ku binaysanyay haddaba qadiimku qadiimku wuxuu leeyay licadami taqsiirihi wax gaabinoo uu sameeyey ayaan jirin walicudrihi bisabq cudurdaarna waa haystaayo cudurdaarkiisu waa xadadkii inaanu isagu dooran oo lam yuxdith mukhtaaran isagoo isagu doortay oo arrinkaa u camdiyey ma weysa jabin waxaa kale oo arrinta noocaasiya loo xujaysan karaa xadiidka man qaa'a aw racafa aw amda fii salaatih qofka mataga ama gorora sambaru ka yimaado ama madi ay ka timaado isagoo salaada ku jira falyansarif waliyatawada waliyabni calaa salaatihi maa lam yatakalam ka taga salaadii oo ha weysaysto marka uu soo weyse qaatana salaadii halkii ha ka sii wado oo intii hore uu tukaday intii u harsanayd ha ka dabageeyo ha ku dul dhiso shardi waxa un inaanu hadal intaa uu weysadiiyo ku maqan yahay ibnu maaji iyo daaraqudniya baa wariyey waxaanay leeyihin walaysa almuraadu xaalat alcamdi bilijmaac waa la ysku waafaqsan yahay inaan xadiidkan loola jeedin kii ogaan madida isaga keenay ama ogaan uma tagay ama ogaan samboorka isaga keenay isagoo salaada ku jira marka waxaa lagu qaadayaa uun man sabaqahu alxadathu ama man sabaqathu hadi lumuur ka arrimaha noocani isagoon u camdin oon isagu dooran ay ka yimaadeen laakiin xadiidku waa xadiid daciif oo mutafaqu calaa dacfihi inuu daciif yahay baa la isku waafaqsan yahay xujo ma aha waayahay jadiidka oo leh kaba muruxsada ee salaaddii waa soo bilaabayaa ciladiisa waynu sheegnay waxaa kaloo loo xujaysan karaa xadiidka cali ibni طalq idaa fasa axadukum fi الsalaati falyansarif falyatawa falyatawada walyucdi الsalaa abu daawuud baa wariyey midkiin haddii neefe ay ka timaado isagoo salaada ku jira ha tago oo ha soo weysaysto oo salaadiina ha soo celiyo isaguna waa xadiid daciifa weeye almuhim sida muctamadkii waxay tahay sawaabkana ah mar haddii qofkii xadad uu ku dhaco isagoo salaadii ku jira inuu salaadii soo bilaabayo xadadka ama isaga doorashadiisa ha kaga yimaado ama mid ka muruxsaday ha noqdo masaladaa waaya halkaa inoogu tiiri halkan wuxuu tilmaamayaa mas'alo kale oo alimaamu shaafici labadaa qowl inuu ka yidhi aan laga hayn laakiin lagu takhriijin karo oo masaladaa hore markaa iyadana meel lala marin karo wuxu uhi wayajriyaani waa dareerayaan labada qowl ee alqowlaan labada qowl ee ku sugan fii man sabaqahu alxadathu fi salaa qadiimka iyo jadiidka ahi waa dareerayaan waxay ku soconayaan fii kulli munaaqidin shay kasta oo salaada ay isdiidayaan oo burinaya oo aan ahayn xadadkii ile xadadkii labada qowl baaba la hayaabe isagu takhriij uma baahnee kaasi oo carada qofkii oo salaada ku jira la soo darsay bilaa taqsiirin isagoon wax gaabina samayn qofkii tukanayay waa qeyd bilaa taqsiirin hadda la soco waxbaa lagaga ixtiraasayaa meesha lagaga saaraya ixtiraaskiisuna waa soo socda wa tacadara ay suurtoobi weyday dafcuhu in la difaaco oo meesha laga saaro fi lxaali isla markaba marka hadda la soco labadaa qowl ee qadiimkiiyo jadiidka ee shaafici raximah allahu tacaala uu ku leeyahay qofka wixii waysada jebinaya salaada dhexdeeda uu ku dhacay isagoon isagu ikhtiyaarin oo aan u camdin labadaa qowl waxa uu leeyahay waxay takhriij ahaan ay ugu soconayaan wax kasta oo salaada buriya sa dee cawradii oo tusaale ahaan muuqata ama najaaso qofkii gaadhay jidhkiisa ama maradiisa isagoo salaaddii waxa weeyaan ku jira waxaasi oo qofka la soo darsay isagoon samayn wax taqsiirah wax gaabinah taqsiirku wuxuu noqon karaa dee marada marka hore inaanu si fiican u xidhan haddii marka hore isagu uu taqsiir sameeyey oo marada aanu si fiican u xidhan oo maradii tusaale ahaan ay ka dhacdo oo sababteeda iyo gaabinteeda uu lahaa isagu marka labada qowl masaladaa kuma dareerayaan wax cudurdaaro uu leeyahay ma jirto waxay noqonaysaa in la idhaahdo waa mar haddaanu markiiba soo celin waa ka burtay salaadaasi labada qowlle ma gelayaan mar hadduu taqsiir jiro wa tacadara dafcuhu fi lxaalina waxaa iyadana lagaga ixtiraazaya meesha lagaga saarayaa haddii shaygii waxa weeyaan la difaaci karo shaygii salaada dhexeedu qofkii ku dhacay ikhtiyaar la-aantiisuu ku dhacay waana wax salaaddii ay isdiidayaan inuu iska difaacaa ma suurtowdo haddii uu markaba iska difaaci karo tusaale ahaan dee maradii oo dabayshu ka yara qaaday oo markiiba uu soo ceshan kara ay tahay iyadana labada qowl ma gelayaan ee masalada hore waxa weeyaan ku jiray labada qowl waxay gelayaanuun wax salaadii buriyaa qofkii ku dhacay isagoo salaadii ku jira waxaasi ikhtiyaarkiisa kuma iman carada baa buu ihi fii kulli munaaqidin carada oo qofkii la soo darsay taqsiirkiisana kama dhalan iyo gaabin isaguo hore u sameeyey waxaasina maaha wax markaba uu iska difaaci karo meesha uu ka saari karo taasi ayaa labadii qowle hore ay gelayaan oo qowlo wuu odrhanayaa sabqulxadafkii dee ayuu kala mid dhigayaayo qadiimkii wuu odrhanayaa waa ku dul dhisayaa salaaddiisii oo halkii buu kasii wadayaayo salaaddii buri mayso qowlo uu leeyahay walow waxaanay ikhtiyaarkiisaba yaanay ku imane oo cudurdaarba ha lahaadee mar haddii shardigii salaadu meesha uu ka baxay sida cawra asturkii iyo najaase ka fogaanshihi iyo waxyaabihii salaaddiisu way burtay oo wuu soo bilaabaya labada ixtiraaz oo ah bilaa taqsiirin iyo tacadara dafcu fi lxaali wixii uu ku saarayay buu aalan ku sheegay fain amkana hadday suurtowdo ay dafcu fi lxaal waxaa salaada burinaya ee qofka la soo darsee ikhtiyaarkiisa aan ku iman in markiiba la difaaco meesha laga saara hadday suurtowdo bi-an kashafatu arrintaas suuradeedu waxa weeye in ay fayday riixun dabayl baa qofkii faydo marada ka qaaday cawradiisii bay dabayli faydo marada ay ka qaaday fa satara waa asturay cawradii fi lxaali markiiba lam tabtul salaadiisu buri mayso markaa taasi iyada waa tii lagu saaray watacadara dafcu fi lxaal oo haddii wixii salaada burinayay la soo darsay salaada dhexdeeda ikhtiyaarkiisana aan ku iman markiiba uu iska difaaco labada qowle sabqulxadadka ku jiray iman maayaan oo salaadiisu buri mayso wixii markuu iska difaacay salaaddiisii halkunbuu kasii wadaya labadaa qowl masaladaa kuma jiraan waayo lintifaa'i almaxduur wixii markaa ay ahayd in la iska ilaaliyo dee meesha waaba kaa ka baxayba marka horena cawrada isagu iskama faydina dabayl baa ka riday markiibana waa soo ceshaday oo maradiiyo qaawanaantii inuu iska difaaco ayaa u suurtowday wa hada bilitifaaq waxaa la mida iyaduna haddii ay najaasa maradiisa ku dhacdo amaba se jidhki ahaa maradiisa toorowda najaasadaasi oo qoyan oo maradii markiiba uu iska tuuro salaaddiisi waa iska sii wadanaya iyaduna lam tabtultaa ayay soo gelaysa mare aanu cawra astur uga baahnayn oo uu xidhnaasa koodh oo kale ama gow huwanaa ama cumaamad ayay najaaso qoyani gaadhay markiiba maradii buu iska tuuray salaaddiisi waa iska sii wadanaya waayo marka horena najaasada isagu isma marin oo inay gaadho ikhtiyaarkiisa kuma iman fi lxaal markiibana waa kaa iska difaacay meesha ka saaray najaaso qallalan ayaa ku dhacday isagoo tukanaya oo maradii dee aanay waxba ka gaadh ahayn markiiba uu iska hurgufay ee min gayri xamlin isagoon qaadin najaasadii ayuu maradiisii ka hurgufay dabeetana najaasadii way ka duushay salaaddiisi waa iska sii wadanaya labada qowla halkaa kuma jiraan qowl odhanaya way burtay iyo qowl odhanaya may burin halkaa kuma jiraan may burin baa la isku waafaqsanyay taas waayo marka horena shaygan ikhtiyaarkiisa kuma iman markiibana meesha waa ka saaray marka fa in amkana bian kashafatu riixu fasatara fi lxaali lam tabtul waa wuxuu kaga ixtiraazayay qeydka watacadara dafcu fi lxaal wain qasara buu ihi haddii gaabin uu sameeyo dalika bian faraqat waa inay dhammaatay muddatu khufin khufka muddadiisi ee muddatu masxi khufin khufka masixitaankiisa muddadiisi waa inay dhammaatay fiiha salaada dhexdeeda batalat way burtay salaadiisu soo muu odrhan labada qowl waxay gelayaan marka wixii salaada burinayey salaada dhexdeeda uu la soo darso bilikhtiyaar taqsiir isagoon samayn markiiba inuu iska difaacaana ay adkaatay oo ay suurtoobi weyday marka hadduu taqsiir sameeyo labadii qowl ma jiraan oo waxaasi inuu la soo darsaa gaabin isagu uu sameeyey ay ka dhalatay waxaa salaada burinaya salaada dhexdeeda inuu ku dhaco waxa ay ka dhalatay gaabin isagu marka hore uu sameeyey marka labadii qowl ma jirayaane ha salaaddii way burtay iyo may burine salaadiisii yabni calayha labadii qowl ma jiraan waa qowl waaxida un oo ah salaadiisu way burtay marka waa inuu salaad cusub bilaabo oo wuxuu la mid noqonayaa man axdatha mukhtaaran kii xadadku uu ku dhacay salaada dhexdeeda xadadkaasoo ikhtiyaarkiisa ku yimi ila shardigu muxuu ahaa markay labada qowl gelayaan waxa munaaqidka salaada u ah xadad aan ahayn shardigu wuxuu ahaa bilaa taqsiirin oo hadda qeydkaas ayaa maqan waayahay salaaddii ayuu galay salaaddii markuu galay isagoo salaaddii ku dhex jira ayaa muddadii dee almasxu cala alkhufeyn ay lahayd oo yowmu leyla ah hadduu muqiim yahay saddex maalmood iyo habeenada hadduu musaafir yahay ayaa salaadda dhexdeedii ku dhammaatay markaa dee macnaheedu wayse ma jirto weeye salaaddiisaasi way burtay waa inuu dahaaradiisa soo dhammaystirto ma lugaha quruu maydhayaa waysadii miyuu kusoo wada celinayaa masalada khilaafkeedu horeynu aragnay madhabkuna inuu yahay inuu lugaha un muctamadku inuu inu lugaha un maydhayo horey noo soo martay marka waana jasman taas ee qaطcan baطalat salaatu qaطcan oo khilaaf iyo labadaa qowle horaa ku jiray waxaasi meesha iman maayaan min gayri takriijin cala alqowleyn waayo taqsiir buu sameeyey gaabin buu sameeyey gaabintaa uu sameeyey buu kula mid noqday kii xadadka iska keenay oo inuu salaadiisii riday ama uu ku beegay wakti dhexdiisa ay dhammaanayso ama uu dhammaanayo almasxu cala alkhufeynki ayuu kula mid noqday almukhtaara lilxadath kii doortay waxaa waysada jebinaya inuu ka yimaado kaana dee khilaaf kuma jirin inay salaadiisu burtay oo uu soo bilaabayo markaa kaasuu isaguna meel la maraya wayajriyaani buuhi waa soconayaan ee alqowlaani labada qowle ku jiray fii man sabaqahu alxadathu fi salaa fii kulli munaaqidin bay ku soconayaan wax kasta oo salaada buriya oo carada qofkii la soo darsay ay fi salaa salaada dhexdeedii bilaa taqsiirin isagoo wax gaabina samayn wa tacadara ay suurtoobi weyday dafcu in la difaaco fi lxaal isla markaba fa in amkana haddaba hadday suurtoobo dafcuhu shaygaa salaada burinaya qofka salaada dhexdeeda ku dhaca ee la soo darsay biankashafatu waa inay fayday oo kale ay saatirkii wixii cawrada asturaya riixun dabayl ayaa fayday oo fa satara waa asturay cawradii fi lxaali oo markiiba waa soo ceshay lam tabtul buri mayso salaadiisu labada qowle kuma jiraan xaaladda noocaas waayo waxaa maqan qeydkii a watacadara dafcu fi lxaal halkan addafcu fi lxaal ma tacadurinoo ma suurtoobi wayn ma suurtoobi waayen bal waa suurtooba waa suurto galayba wain qasara hadduu gaabin sameeyey bian faraqat arrintaas suuraheeduna waxay tahay waa inay dhammaatay muddatu khufin ay muddatu masxi khufin khufka masixitaanka masixitaankiisa muddadiisa waa inay dhamaatay fiiha salaada dhexdeeda ay dhamaatay batala salaadiisu way burtay oo wuxuu la mid yahay uun kii waxa weeyaan xadadka isagu iska keenay taqsiirka iyo gaabintaasi ayuu kula mid noqday shardigii shanaad ee shuruud salaada ka mid ahaa wa tahaaratu najasi ey wa min shuruudi salaati salaada shuruuddeedii waxaa ka mid a tahaaratu najas najaas in daahir laga yahay fi thawbi maradii iyo walbadani jidhkii iyo walmakaani iyo meeshii qofka tukanayaa uu ku tukanayay najaasadana la soco waxaa looga jeedaa aladii laa yucfa canhu waa najaskii aan la yska cafin kaa isagu kuma jiro way noo soo socdaa kaa iyo faahfaahintiisu marka la leeyahay almakaanna almakaan aladii yusallii fiihi baa loo jeeda waa meesha uu ku tukanayo waayo kitaabka iyo sunnuhuba waxay ina fareen najaasada inaynu ka fogaano waxaana la isku waafaqsanyay ka fogaanshaha najaasadu inaanu waajib ahayn fii gayri salaa salaada meel aan ahayn walihaada adilada faraysa qofka mukalafkahay najaasada inuu iska daahiriyo uu ka fogaado waxaa lagu xambaarayaa fii xaalati salaa baa lagu xambaaraya waay adilo badanoo qur-aanka iyo sunnaha ka mida ayaa tusisay arrimahani ama arrintana tahaaratu tahaaratu najas in daahir laga yee shaygii najaasta ahaa tahaaratu min annajas inay shardi salaada u tahay waxaa ka mid a qowluhu tacaala wahiyaabaka fatahir wa qowluhu sala allahu alayh wasalam markii la weydiiyey dhiiggii xaydka ee marada gaadhayay taxutuhu way jajabinaysaa wa taqrusuhu way xafuujinaysaa wa tandaxuhu ay taqsiil way meedhaysaa uma tusallii fiihi intaa dabadeed bay ku tukanaysaa marka inaanay ku tukan karin maradoo dhiiggii xayd kale ayuu xadiidku tusinaya misna waxay daliil u tahay tahaaratu thawb maradu inay daahir tahay inay salaada shardi u tahay xadiidu abi saciid baa la mida idaa jaa axadukum اlmasjida falyandur ay fii naclayhi kabiisa ha eego fain ra'aa fii naclayhi adan aw qadaran falyamsaxhu walyusalii fiihima jirka waxaa daliil u ah axaadiidu alistinzaahi min albowl axaadiidta amraysa qofku inuu kaadida iska fogeeyo oo iska nadiifiyo iyo axaadiidu alistinjaa walistijmaar makaanku inuu daahir ahaado waxaa daliilu ah qowl اllahi tacaala wacaahidnaa ilaa ibraahima waismaaciila an طahira beytiya liلطaa'ifiina wاlcaakifiina wاlrukac الsujuud iyo xadiidu bowli اcaraabi xadiidu anas fi saxiixayn gireermiga markuu masaajida ku kaajay nebigu muxuu yihi ahriiqu calىa bowlihi danuuba min ma masaajidku waa meeshii lagu tukanayo waa la daahirinaya waxaanu nabigu hi ina hada masjid ina hadihi اlmasaajida laa tasluxu lishayin min albowl wala اlqadar inamaa huwa atasbiixu wاtakbiiru wa qira'aة اlqur'aan saasuu ninkii reer miyiga ahaa ku yihi masaajidadan waa meel cibaado oo kaadi iyo najaas iyo wasak iyo waxaas lalama iman karo waxaa loo dhisay in ilaahay loogu tasbiixsado oo loogu takbiirto qur-aan lagu akriyo waa salaadu xubnihi ay ka koobnayd ayuu nebigu qaar sheegay walihaada horeyn u sheegna xadiidka inay culimada qaarkood u daliishadeen atasbiixu fi rukuuci wasujuud inay rukun tahayba maadaama qiraa'adii iyo takbiirtii iyo meel lala mariyey waay wuxuu ihi walow ishtabaha haddaba hadduu kaga dheehmo daahirun mid daahiri oo min thawbeyni ah laba maro ka mid a aw beyteyn ama laba guri dee makaane laba meelood lagu tukanayo wa najisun iyo ay wa mutanajisun iyo mid najaasoobay ijtahada waa waa ijtihaadi doonaa waa dadaali doonaa wuxuu ku dadaali doonaa labadaa kala saaristooda iyo kala garashadooda ayuu ku dadaali doonaa xataa hadduu haysto me thawb maro daahira hadduu haysto ijtihaadku waa u furanyihi oo intuu ku ijtihaado ayaa ka ula badato kii daahirkaa inuu yahay uu ku tukan karaa iyadoo kii dahaarada uu ku hubeeyo daahirkaa yaqiinan hortiisa uu yaallo macnuhu waa sidaa wiya muxararka wuxuu ku idhahdaa kamaa fi lawaani ee kamaa ijtahidu fi lawaani waa weelkiiba sidii loogu ijtihaadaya wiya ayaa maryaha laftoodiina loogu ijtihaadaya haddii waxa weeyaan uu taxayuro ka waran haddaba oo uu kala saari kari waayo haddii ay u suurtowdo inuu labada midkood maydho sida saxiixa inuu maydhaa waajib ku noqonaysa si uu ugu tukado mid uu hubo tahaaradiisa wuxuu ihi walow najusa hadduu najaasoobo bacdu thawbin maro barhkeed baa qaarkeed baa najaasoobay aw badanin aw bacdu badanin ama jidhka meel ka mida baa najaasoowday oo wajuhila waa la garan waayay albacdu meeshii marada ay najaasadu ka gaadhay ama jidhka ay najaasadu ka gaadhay ayaa la gara waayey oo meelihii kale laga sooci waayey wajaba waxaa waajiba gaslu kullihi dhammaantiiba in la maydho maradaa in la wada maydhaa waajiba jidhkaana in la wada maydho ayaa waajiba waayo alaslu waa baqaau najaasa najaasa inay maradaa gaadhay waa la hubaa waa yaqiin jidhkaa inay gaadhayna waa la hubaa waa yaqiin asalkuna dee waa inay najaasadii weli baaqi ku tahay oo alaslu waa baqaau maa kaana calaa maa kaana oo shaygu sidii uu ahaa inuu yahay inta maradaa meel ka mida aan la maydhin asalku waa inay najaasadii baaqi ku tahay jidhkaa meel ka mida inta aan la maydhin asalku waa maxay waa inay najaasadii ay baaqi ku tahay marka maxaa lagu yaqiinsan karaa in maradaa la daahiriya ama jidhkaa waxaa lagu yaqiinsan karaa in la wada maydho markaa ma daahir garoobaysa maradii ilaa la wada maydho marka in la wada maydhaa waajib bay noqonaysaa waayo waajibkii ahaa in marada la daahiriyo si loogu tukado ayaan la gaadhahayn ilaa la wada maydho wamaa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun falow danna haddaba hadduu maleeyo arafan dacal dacaladii marada ka mida ayuu u maleeyey inuu yahay kii najaasta ahaa ee anahu najisu lam yakfi kuma fila gaslu maydhistiisu cala saxiix wejiga saxiixaa marka la qabto waana alasaxu cinda mucdam ilasxaab asxaabu shaafici badankooda sida asax agtooda ah weeye saas suura masalada suuraheedu waxay tahay maradii ay najaasadu gaadhay meel ka mida ee meeshii la garan waayey ayaa meel maradaa ka mida ayuu u maleeyey inay ti meeshii najaas tahay gacan buu u maleeyey ama waxa weeyaan daraf buu u maleeyey ma ku filanta inuu halkaasun maydho malihiisa uu ku camal falo mayae kuma filla oo sababta aanay ugu filayn waa maxay leannahu qad taqayana tayaqana najaasatahu marada inay najaasa gaadhay wuu yaqiinsaday waa wuxuu hubo walam yataqawalam yataqayan alطahaara mana yaqiinsan inuu daahiriyey yustasxabu lyaqiin ka yaqiintii baa la wadanayaa ahayd inay najaas tahay waayo alyaqiin laa yazuulu bishak shakigana loogama jeedo istiwaau طarafeynkii oo qura xataa hadduu dhinac raajix yahay weeye mar haddii yaqiin la hayo xataa dani socon maayo yaqiin baa la hayaa in maradaasi ay najaas tahay meel kamida buu u maleeyey in meeshii najaas tahay ay tahy meeshaasuu maydhay malaha yaqiintii hore loogama guuri karo xukumkii yaqiinta hore ku sugnaaday meesha lagagama saari karo alyaqiin laa yazuulu bishak walow hasala hadduu maydho nisfa shayin shay nisfigii buu maydhay najisin najaasa ay gaadhay oo go- oo kale weeye ay najaasa gaadhay ayaa waxa uu maydhay nisfi ka mid a kala badh buu maydhay uma baaqiya oo intaa dabeed wuxuu maydhay intii kale ee marka hore uu ka tegey falasaxu buu ihi sida muctamadkii annahu in hasala hadduu maydho maca baaqiihi baaqigiisa markuu maydhayo mujaawirahu uu maydho baaqigaa intii la jaarka ahayd ee hore loo maydhay baaqigaa maydhistiisa marka hore laga tegay hadda uu maydhayo hadduu raaciyo in markii hore uu maydhay laakiin baaqigan la jaara tahura waa daahir garoobay kulluhu shaygaa dhammaanti waa daahir garoobay wa ilaa ay lam yaqsil macahu mujaawirahu haddii baaqigii marka uu maydhayo intii la jaarkaayda hore u maydhay aanu la maydhin fa hayru lmuntasafi fa yatur waxaa daahir garoobaya uun hayru lmuntasafi ka lagu kala badhmay inta aan ahayn oo ka ay ku kala badhmeen intii markii hore la maydhay iyo intan marka dambe la maydhay iyadu daahir garoobi mayso waayo suurada masaladu waxay tahay tusaale ahaan maro ayaa najaasowday maradii waxaa weeyaa najaasowday kala badh buu maydhay intii kale waa ka tegey kadibna intii kale ayuu maydhay sidaa ma ku daahir garoobaysa maadaama n nisfina hore u maydhay nisfigii dambana hadda u maydhay waxaa la leeyahay maya waxay yeelanaysaa laba suuro maydhistaasi inta dambe markuu maydhayay haddii inta dam intanuu marka dambe maydhayo inta la jaarkaa ee soo xigtee markii hore uu maydhay uu la maydho maradaas way daahirgarowday haddii aanu la maydhinna waxaa daahirgaroobay labada daraf unbaa daahirgaroobay intaa dhexe halkaa ay iska soo gaadhayaan ay iska gelayaan intii hore uu u maydhayo intan marka dambe uu maydhay iyadu ma daahirgaroobin oo maxay u daahirgaroobi weyde m so tii hore iyada loo maydhay horaha loo maydhee intii ku xigtee la jaarkahayd baan la maydhin haddee la soco marka iyadoo qoyan ayay kulansanaayeen in aan la maydhin oo najaasa markaa najaasadii bay dee ka cabayso ay ka nuugeysa ila najaasatu tasra aw tasri najaasadu dee way way way ku durkaysaayoo marada adiga arkay oo marka meel la qooyo intii marka hore biyuu gaadheen in qoyaan kuma joogo qoyaanku uu ku fidaa soo ma marka intan horaha loo maydhabee laakiin intii aan la maydhin bay jaar ahaayeen soo ma oo iyadoo qoyan ay kulansanaayeen markaa dib bay u najaasowdeeo intan aan la maydhina najaasadu ay baaqiga ku ahayd ayaa dib u najaasaysay oo najaasadeeda ay ku gurguuratay markaa maradaas waxay ku daahirgaroobaysaa un in inta hadhay marka la maydhayo inta la jaarka ee qoyaankeedu uu gaadhi karo in iyadana waxa weeyaan lala maydho saasay ku daahirgaroobaysa laakiin haddii intaa laga tago oo intii markii hore laga tegay un la maydho in hore loo maydho laakiin dib u najaasowday ayaan la maydhin walihada wuxu uhi wailaa in lam yaksil macahu mujaawirahu fagayru lmuntasafi fayaturu waxaa daahirgaroobaya gayru lmuntasafi baa daahirgaroobaya waayo alasaxu markuu yihi muqaabilku waa maxay muqaabilku waxa weeye marada qaabka noocaasa loo maydhay maba daahirgaroobaysaba oo haddii uu markii hore qayb maydhay markii dambena intii u hadhay un uu maydhay oo mujaawirkeeda aanu la maydhin daahirgaroobi mayso haddii uu markii hore in maydhay markii dambena intii kale uu maydhay mujaawirkeedi intii la jaarkahaydna uu la maydhay iyadana daahirgaroobi mayso waxay ku daahirgaroobi kartaa un in hal mar la wada maydho maradaas waayo لأnنه إdا تنجس المujaawiru lazima تنجس ma yujaawir الmujaawira haddii intii intaa la maydhay intii intaa maydhisteeda laga tegay intii la jaarkaayda la maydhay hadday najaasowdo oo jaarnimada ay ku najaasowdo dee iyadana inta lasii jaarkaabaa najaasoobaysa intaa kale la jaarkaana inta kale la jaarkaabaa najaasoobaysa ilaa darafa kale maradii looga baxayo markaa wixii hore loo maydho waxba kama jiraan haddii mujaawirnimo lagu najaasoobayo dee jaarba jaar buu sii najaaseynaya ilaa marada laga dhammaanayo markaa marada waxay ku daahirgaroobi kartaa uun in la wada maydho waayo masaladanna waxay ku binaysan tahay ama ay ku dhisan tahay maradii qoyanayd haddii ay najaasa ku dhacdo inay wada najaasoobayso oo ah masalada dee siraayatu najaasa ah in najaasadii maradii haddii ay meel ka gaadho inay ku fidayso oo inta kalena ay gaadhayso mar haddii qoyantay marada wa hada wajhun fi tatima lianna arutuubata tasri saasay ku tacliiliyeen waayahay annawowi kitaabkiisa majmuuca ama sharxu lmuadabka o kale wuxuu ku sheegaa suuro kaleo wuxuu idhahdaa haddii biyo lagu shubo haddii maradii in najaasta ahayd qeyb ka mida tashti ama weel lagu rido intii kalena dabadday ka tahay la soco waa goo dheer qeyb ka mida tashtiga ama weelka dharka lagu dhaqayay ayaa lagu riday qeybtii kale najaasta ahayd dabadday ka tahay dabeetana biyo badan oo qarqiya qeybtaa ayaa dusha lagaga shubay oo lagu maydhay waxama daahirgaroobayaan buu leeyihi waayo qeybtan dabadda ku harhsane tashtiga dabadda kaga harhsane dee waa najaas soo maha mar hadday najaas tahayna dee qoy biy biyaha qoyaankooda wuu gaadhaya mar haddii biyaha qoyaankooda uu gaadho oo ku fido biyihii weelka ku jiray waaba najaasoobayaba oo xataa intii lagu riday aan daahirin ahayn waayo maxay noqonayaan maaun qaliil waqacat fiihi najaasa biyo yaroo najaasa ay ku dhacda ama ay gaadha bay noqonayaan laakiin suuro kaluu nawowi sheegaa haddii tusaale ahaan meel laga soo laalaadiyo xadhig baa laga soo laalaadiyey ama geed dabeetana qeyb ayaa la maydhay qeybtii kale haddana la maydhay marka xaaladaas oo kale biyihiina dushaa lagaga keenaya dee dib u noqon maysa buu leeyahy biyihii dee koru noqon maayana hoosun bay u socdaan mar haddii uu soo laalaado saasoo kale uu ku daahirgaroobi karaa buuri walaa tasixu ansixi mayso salaatu mulaaqin miduu la kulansan yahay salaadiisu bacdu libaasihi dharkiisa qaarkii uu la kulansan yahay najaasata najaaso wain lam yataxarak yaanu dhaqdhaqaaqinba libaaskaasi najaasada la kulansani bixarakatihi dhaqdhaqaaqiisa sababtii waayo qofkii waa tukanaya marihii isaguu xidhnaa ee isaga jidhkiisaba yaanay wada dul ooline qaybo banaanka ha yaalaane ee isaga loo nisbeynayay ayaa najaaso gaadhsiisan dee wuxuu la mid yahay un qof maradiisii uu xidhnaa najaasa ay marsantahy oo marada la sheegayo la leeyahay waxaa shardi salaada waa inay daahir ahaato waa marada qofka loo nisbaynayo la odhanayo waa hebel cimaamadiisii waa hebel khamiiskiisii waa hebel go-isii uu xidhnaa shardi maaha inta jidhkiisa waxa weeyaan oogadiisa taallo oo qura tusaaleahaan wuxuu xidhan yahay masaladan haddaynu tusaale u yeelno cimaamad buu xidhan yahay cimaamaddii in ka mida madaxa ugu duuban toban mitir oo kalena dhulkaas ayuu iska yaalla cimaamadaas ayaa najaaso darafkeeda ama dacalkeeda intaa dhulka taalle aanu xidhnayn ayaa najaaso la kulansan oo najaasa waxa weeyaan ay taabanaysaa ama ha noqoto mid dhaqdhaqaaqaysa markuu cimaamada qeybtaa najaasada la kulansani ha noqoto mid dhaqaaqayso markuu kacayo markuu fadhiisto dhaqaaqaysa oo tusaale ahaan dee usoo dhow ama ha noqoto mid ka durugsanoo dhaqaaqiisa aan la dhaqaaq ahayn waa isku mid salaadiisu qofka ansixi mayso waayo maxaana u ansaxahayn dee cimaamadiisii isaga loo nisbeynaye lalahaa wuu xidhan yahay ayaa dee dhinac najaas ka ah khamiiskii baa la mida go-i baa la mida oo maro dheer buu qeyb ka guntaday qeybtii kale halkaasay taallaa qeybtaasaa najaaso la kulansan mar haddii maradani guntigiisii ay too isaga loo nisbeynayo tanuu xidhan yahay isaga un ku eeg ayuunbay la mid tahay waa qof goy uu guntanaa najaasa ay marsan tahay shardi ma aha marada la leeyahay waa inay daahir ahaato taasina salaada shardi u tay inay jidhkiisa un ku ekaato waxba aanay dhaafsiisnayn shardi maaha waay walaa qaabidin buu yidhi walaa tasixu ansixi mayso salaatu qaabidin mid qabtay salaadi darafa shayin shay darafkii qabtay shaygaasi oo calaa najisin shay najaasa dul yaalla goor maanay ansaxahayn in taxaraka weeye waa haddii shaygaasi uu hayo ee dacalkiisa kale najaas uu dul yaallo uu dhaqaaqayo ay bixarakati markuu isagu dhaqaaqo wakadaa saas oo kale weeye in lam yataxarak haddaanu dhaqaaqin yacnaa shaygaasi bixarakatihi fil asaxi sida muctamadka marka la qabto waayo kani ka hore waa ka duwan yahayo waxaan uu hayee gacanta uu ku hayo ama gacanta kaga xidhan ama lugta kaga xidhan ama dudoolo dhexdaba ugu xidhan ma aha wax isaga loo nisbaynayo oo dee maradii uu xidhnaa ka mida waa shay kale oo maradii uu xidhnaayo loo nisbaynaya aan ahayn tusaale waa xadhig xadhig buu saa gacanta ugu haya ama gacanta ugu xidhan ama dhexda ugu xidhan ama lugta ugu xidhan xadhiggaa dacalkiisa kale najaasuu dul yaalla wuxuu leeyahay kan laftiisana salaadiisu ansixi mayso oo kii maradii uu xidhnaa qeyb ka midii ay najaaso la xidhiidhsanayd ayuunbuu la mid yahay ama ha dhaqaaqo hadduu dhaqaaqayo iyadu waa bilaa khilaaf in taxaraka bixarakatihi haddii aanu dhaqaaqahayna khilaaf baa ku jira alasaxuna waa maxay inuu ka hore u la mid yahay salaaddiisu aanay ansaxahayn marka muqaabil asax waa maxay salaaddiisu way ansaxaysaa oo waxay salaaddiisu u ansaxaysaa darafkaa najaasada la kulansan dee wuxuu xidhan yahay oo isagii loo nisbaynaya ma mare uu xidhanye ka mid maaha isla markaa xaamilla kuma aho meeshii najaasada lahayd isagu ma sido markaa qofkii haddii wixii najaasada lahaa aanu xidhnayn oo dharkii loo nisbeynaya aanu ka mid ahayn aanu sidinna xaamilkiisana aanu ahayn qofkaasi salaaddiisu buri mayso haddii la idhaha waayo kii cimaamadda dheer xidhnaaye dacalkeedaasi najaasada uu saaraa maxaad salaaddiisa u buriseen waxana isagu kan waa ka duwan yahayo cimaamadda isagaa loo nisbaynaya laakiin xadhigga dee loo nisbayn maayo mare isaguu xidhan yahay xadhiggu ma aha oo qeybteedii kale isaguu xidhan yahay sharxu sagiirka wuxuu ku yidhi hada awjah lwajhayn kaasaa u rajaxayba aladracina saas ayuu doortay lakiin fi sharxi اkabiir wuxuu ku sheegay alakharuuna inay sida hore ay ku tegeen ana kalaam alakharina yadulu calaa ana alawala arjaxu subki oo kale isagu mas'aladan wuxuu idhaahdaa haakada dakarahu اlasxaab اtafaquu calayh wajacaluu xamlahu lima yulaaqi najaasata mubطila sidaasay yidhaahdeen buu leeyahy asxaabu shaafici waxaanay isku waafaqeen sidista uu sido shay najaaso la kulansan mid salaaddiisa burinaya inuu yahay wa huwa yaxtaaju ilaa daliil buuri arrintaasina daliil bay u baahan tahay waayo falow jacalahu haddaba hadduu ka yeelo shaygii najaasada la darafkiisu uu najaaso dul yaalay taxta rijli lugtiisa hoosteeda hadduu ka yeelo oo uu ku istaago saxat way ansaxaysaa ay salaatu salaadiisu muطlaqan xaalo aan la kala qaadqaadin waxaana sababn taxaraka bixarakati am la shaygaa darafkiisu uu najaaso saaran yahay ee uu ku taagan yahay ama markuu dhaqaaqaha dhaqaaqayo ama yaanu dhaqaaqin salaadiisu waxba noqon mayso waayo liannahu laysa laabisan walaa xaamila lilnajaasa shay najaaso ay marsan tahay ama la kulansan ma xidhna ile qofku mare uu uu xidhan yahay kuma dul taagne isla markaana xaamilla ma aho ma sido waaba tan waaba kan ka hooseeyaba shayga oo isagaaba ku taaganba wax najaaso markaa la xidhiidhsan oo uu xidhan yahay ama uu sidaano ma jiro marka muxuu la mid yahay un wuxuu la mid yahay uun haddii uu ku tukado gogol darafkeedu uu najaas yahay waa gogashan tusaalahaan masaajidka rooggaas oo kale aad ku tukatay halkaasay najaasa marsantahy adna halkan aad ku tukanaysa halka adigu ku tukanaysa unbaa shardi ay shardi ah inay daahir noqoto halkaa kale waxba kaama gelin adiga waayo halkaa kale mana xidhnid maraad xidhantoo lagu soo nisbaynaya maaha mana xambaarsanid oo adigu ma sidatid waxaa la mid a hadduu ku dul tukado sariir rukumadeedu ay najaaso dul yaalleen dul yaallaan salaaddiisu way ansaxaysaa waayo mana xidhna mana sido wax la xidhiidhsanoo markaa uu uu xidhan yahay wax najaaso la xidhiidhsan uu xidhan yahay ama uu sidaana ma jiro hadduu bulaacad ku dul tukado daboolan iyadu khilaafba ma laha iyadu salaaddiisu waxa weeyaan waa waa ansaxaysa waayo dee najaasadii mid taabanaya ma aha mulaaqin lilnajaasa ma aha jidhkiisii ama maradiisa xaamilla maaho najaasadii mid sitana maaha walaa yaduru dhibi maayo buu ihi najisun shay najaasa oo yuxaadi ay yuqaabilu qaabilsan sadrahu laabtiisa fi rukuuci rukuucda dhexeedii wasjuud sujuuda dhexeeda cala saxiix marka wejiga saxiixaa la qabto oo qofkii marka uu rukuucsan yahay halkaa laabtiisa ku beegan oo laakiin dhulka ka mida ama gogasha ka mid a ayay najaasa marsan tahay ama marka uu sujuudsan yahay halkaa laabtiisa ku beegana dee gacmihiis iyo lugihiis iyo jilbihiisu aanay taaban ahayn ee jidhkiisu kor uu uga kacsanyay bay najaasa marsantay waxba yeeli mayso arrinta noocaasi salaadiisa waayo laa xamla walaa mulaaqaat najaasada laabtiisa ku beegan markuu rukuucsan yahay ama uu sujuudsan yahay ma sido oo xaamil linajaasa lama odhan karo lamana kulansano oo dee maradiisii iyo jidhkiisii midna isgaadhi maayaan halkaasay iskaga taallaan markaa markuu leeyahay sadrahu waa mithaalun waa tusaale sadrigu ee meel kale oo jidhkiisa ka mid ah haddii najaasadu ay ku beegan tahay laakiin aanay isgaadhahayn salaaddiisa waxba yeeli mayso almuhim marka laga warramayo tahaaratu lmakaan meesha uu ku tukanaya inay daahir ahaato makaanka waxaa looga jeedaa meesha ay qofka isgaadhayaan ama jidhkiisa uu gaadhayo ama maradiisu ay gaadhayso ee loogama jeedo aaggaa uu ku tukanayo oo dhan ee xubnihiisa waxa weeyaan ku beegmaya ee ka hooseeya looma jeedo cala saxiixi markuu yidhi dee meesha khilaaf baa jira aada looga xoog badan yihin muqaabilku waxa weeye dur uu dhibaya oo mansuubun ileyhi bay leeyihin sidii maradaba loogu nisbeynaya ee isaga loogu abtirinay meeshana waa loogu abtirinaya waa mawdicu salaatii weeye oo meeshuu ku tukanaya baa la odhanaya marka meeshaas waa inay daahir ahaato sida meesha uu taabanayaba shardi ay u tahay inay daahir ahaato lianna alqadr aladii yuwaasiihi min almakaani mansuubun ileyhi buu leeyahy wejiga kale meesha uu ku tukanaya qadarka ka mida isaga loo nisbeynayo la odhanayo waa meeshuu hebel ku tukanayey waa meel isaga loo nisbeynayo markaa maradii loo nisbeynaya buu la midi walow wasala buu ihi hadduu xidhiidhiyo cadmahu laftiisii binajisin uu ku xidhiidhiyo shay najaasa lifaqdi طaahiri mid daahira inuu waayo awgeed famacduurun waa mid loo cudur daaray kaas qofkii laf baa jabtay wuxuu waayey wax daahir oo laftaa lagu xidhiidhiyo laf kale oo daahir oo laftaa loogu xidhiidhiyo wuu waayey wuxuu helay waxa weeyaan laf najaasa sida ayn laftii oo kale ayuu helay ama doofaar laftii buu helay tii buu laftiisii ku xidhiidhsa ku xidhiidhsaday oo laftii ayga ama doofaarka ayaa lafihiisii ka mid noqotay wuxuu leey waa macduur mar hadduu waayey mid daahirah hadda la socota daahirkaa kuma jirto tii bani aadamku oo laf bani aadam iyadoo laguma xidhiidhsan karo ta ayga iyo ta doofaarka iyo ku xidhiidhso laakiin mid bani aadam ha ku xidhiidhsanin ee bani aadamku isaga waa mukaram waa mid la maamuusay oo in lafihiisa inta la jajabsado lafaha lagu kabto ma banaano bay leeyihin marka mar haddii laf daahira uu waayey shareecada oo ogoshaa inuu lafta ku xidhiidhsado waa qof cudurdaar haysta weeye oo macanaa arrinta noocaasi way u bannaan tahay oo wax tacadiyo wax xadguduba uu sameeyey ma jirto waayista waxaa la mid a waaba la hayaaba laf kale laakiin dhakhaatiirtii iyo ahlulkhibrihii baa waxay yidhaahdeen lafaha daahirkaay kuma anfacayaan saasay yidhaahdeen amaba se hore laftaada uma qabsanayaan oo mudda ayay qaadanaysaa lafta ayguse markii wa xidhiidhsamaysa ama lafta doofaarku saasay ku yidhaahdeen iyaduna waa lamidun waxaa loo qiyaas qaadanayaa gebagabaysigii gebagabaysiga xanuunka qofka u banaynaya dee xanuunka haddii qofku uu maydho ama u weysaysto uu halaagsamayo ama xubin uu waayayo ama manfacadeed u waayayo ama xanuunka kusii kordhayo ama bogsashada dib ay udhacayso markaa qofkan haddii kabniinka haddii laf xoolaad lagu xidhiidhiyo kabniinkiisi baa dib udhacaya tusaale ahaan ahlulkhibru say yidhaahdeen waa u banaantay markaa laf ay ama laf doofaar inuu iskaga xidhiidhsado qiyaasan cala tayamumi gebagabaysigii baa loo qiyaas qaadanaya waayo markaa markuu yihi famacduurun wuu ilaaqay oo cudurdaar buu leeyahay buu yidhi oo ama laftaa ha iska saari karo marka dambe ama yaanu iska saari karin mar walba cudurdaar buu leeyahay buuhi laakiin sida laga fahmayo raafici iyo nawowi cidda aan ahayn iطlaaqooda sida laga fahmaya waxay tahay sida saaxibu tanbiih oo kale haddii laftaa marka hore cudurdaar awgii uu isugu xidhay uu iska saari karo bilaa darar inuu iska saaraa inay waajib tahay waana sida imaam alxarameyn iyo almutawali iyo ibnu rifca iyo qolooyinkaasi ay rajaxeen laakiin halkan isagu wuu ilaaqay isagiiyo raafico maxay wa famacduurun o xataa haddii uu iska bixin karo waa cudurdaar buu haystaayo waa iskaga tukanaya wa ilaa haddii kale ay in wasalahu bihi maca wujuud in lam yafqad in lam yafqid طaahiran haddaanu waayin mid daahira oo laf daahira isagoo haysta ayuu laf najaasa ku xidhiidhsaday wajaba waxaa waajiba nascuhu laftaa inuu iska bixiyaa waajiba goormay waajib tahay waa in lam yakaf haddaanu ka baqan dararan dhib dhibkaasi oo daahiran mid muuqdaa dhibka daahirkaayna waa aladii yubxi tayamuma waa kii gebagabaysiga banaynayay marka xaaladda noocana dee wuxuu sameeyey xadgudub buu sameeyey oo laf daahiro anfacaysa isagoo haysta ayuu mid najaasa rakibtay oo laftiisii uu ku xidhiidhsaday macduur maaha isagu tacadi buu sameeyey waajib waxaa ku ah laftaa inuu iska saaro dee kollay lafta saaristeedu dee inuu qofkii damqado iyo xanuun iyo dee qalliin iyo waxbay u baahanaysa waxaasi waa loo dul qaadanaya haddee isagaa marka hore tacadiyo xadgudub sameeyey laakiin waa inaanu ka booxa shardigu inaanu ka baqan darar dhib daahir oo muuqda oo dhibkii loo gebagebaysanayay oo kale ah ama kasii daran hadduu dhib ka baqdo daahira oo kii gebagabaysiga banaynaya oo kale ah marka hore xadgudubba ha sameeyee waa laftaasi waa ugu sii jiri kartaa salaaduna waa ugu ansaxaysaa qiila waxaa la yidhi wa in khaafa ee yajibu calayhi nascuhu laftaa aan marka hore loo ogolayne uu rakibtay isagoo mid daahira helaya uu isku rakibay inuu siibaabaa waajib uu iska bixiyo wa in khaafa ha kaba baqdaba darara daahiran dhibaato muuqato oo tii gebagabaysiga banaynaysa oo kale ah ha kaba baqdabe waayo litacadiih marka hore u xadgudub sameeyey bay leeyihin taas waa taasi waa tacliil waa tacliil labaad waa tacliil labaade waxay leeyihiin dee haddii la idhaahdo ha iska daysto dhibaato laga baqanayo awgeed dee waxay noqonaysaa cumrigiisaba maalintuu rakibtay oo uu isku xidhay laftaa laga bilaabo inuu najaaso aan loo ogolayn oo gardarro uu isagu u doontay inuu ku tukado markaasay taasi dee waa saxaysaa bay leeyihin soo inaga hadduu salaad gura ka tago waa la dilaya kowbaa lagaga siinaya salaad guraaba loo dilaye cumrigiiba laf ay ha ku tukado ama laf doofaar oo gardarra ay u geyso shareecadu aana ogolayn say ku suurtoobaysa laakiin kaas aad arkaysa dee muctamed ma aha oo qiil baa laga dhigo alasax waa cadam ulwujuub shareecada maxaa lagu yaqaanaa qofku hadduu doonayo marka hore isagu dee khaladba ha galee in dararka iyo dhibaatada ka baqashada laga baqanayo in la ricaayeeyo oo dee arrinta noocaasa wax laga soo qaado markaa sidaas saxdii waa sidaa hore u sheego salaadiisu way ansaxaysaa walow marka horeba ha ku khaldame fa in maata hadduu dhinto haddaba keebaa dhintay kii ay waajibka ku ahayd inuu iska bixiyo ayaa dhintay kii ay waajibka ku ahayd inuu iska bixiyo ayaa dhintay oo laf daahira isagoo helayo anfacaysa ayuu wuxuu rakibtay laf najaasa waana iska bixin karaayo wax dararo iska bixintaa looga baqayaa ma jirto haddana iskama bixin waa ugu sii taallaa waa ku dhintayba fa in maata hadduu dhintay man wajaba caleyhi nascu laftaa iska bixintoodu k kii ay ku waajibtay baa dhintay lam yunzac lama bixinayo ee alcadmu laftii minhu isaga cala saxiix sida muctamadka ah waayo dee waa mayd in mayd markaa la jeexjeexo oo la jejebiyaabay noqonaysaa taasina dee meydka xurmadiisi in meel lagaga dhacay bay noqonaysa taasi waa waa tacliil tacliilka labaadna waxa weeye dee qofkan ibaa cibaadadii waa ka dhacdayba oo salaad dee uu tukanayo dambe ma jirto mar hadduu dhintay idaa maata ibnu aadam khalaas inqataca camaluhu takliifka waa go-ay markaa maaa waa sabab looga saaraa baan jirinba ila marka hore waxaa looga saarayay najaas bay ahaydoo si uu dee isagoo daahira u tukado haddana tukasha ma jirto qofka waaba dhintayba ka maxaa looga saaraya marka halka waxa isweydiin leh markuu yihi cala saxiixi khilaafku ma waxa uu ku jiraa arrintaasi waajib weeyaan iyo waajib maaha mise wuxuu ku jiraa in laga saaro way bannaan tahay iyo iyo ma bannaana ila labadu way kala duwan yihin hadduu idhaa waajib maaha macnaheedu waa maxay waa laga saari karaa haddaan laga saarinna lagu dambaabi maayo haddii la idhaahdo arrintaasi ma banaanana dee lagamama saari karo wey mama banaano in laga saaro marka labada arrimood ee lagu tacliiliyey midiba waxbay keensanaysaa oo haddii la yidhaahdo sababta aan looga saarayn waxa weeye dee waa qof takliifkiiba ka dhacay oo aan cibaadaysanahayn waa qof takliifki uu ka dhacayoo aan cibaadaysanahayn haddii haddii cilada taa laga dhigo waxay noqonaysaa waajib maaha waa laga saari karaa laakiin waajib maaha in laga saaraa haddii tacliilka laga dhigo xurmada meydkaa la ilaalinaya arrintaasi meelka dhac ku tahayna dee waxay noqonaysaa khilaafku inuu ku saabsan yahay waa bannaan tahay iyo ma bannaana oo dee haddii ciladii laga dhigo arrintaasi meydka xurmadiisi ee meelka dhac ku tahay waxay noqonaysaa ile meydka in meel lagaga dhaca ma bannaanee waa xaaraan in laga saaraa oo mama bannaanaba saxiixa waxaa muqaabilu ah waa laga siibaya haba dhintee waa laga bixinaya oo maxaa looga bixinayaa si aanuu ilaahay ula kulmin isaga oo najaaso xambaarsan oo laf ay ay ugu jirto ama laba laf doofaar ay ugu jirto wa yucfaa buuhi waa la iska cafinayaa can maxali istijmaarihi istijmaarkiisa maxalkiisii ama meeshiisii waa la iska cafinaya dhagax ku istinjoodka meeshiisii ama meeshii dhagax loogu istinjeeyey waa la iska cafinayaa ilay dhagaxu cayntii buu suulinaya oo aharkii raadkii meesha waa ku harsanyo haddii la ursado waa ka uraysaa najaasada waa ka uraysaa a marka waa waa ruksa waa la iska cafinaya fii xaqi nafsihi oo isaga kaa dhagaxa ku istijmaaray ee ku dhagax ku istinjooday ayaa arrinkaa loo cafinayaa maxalu istijmaarka wixii ku hadhay xataa hadduu dhidido oo meeshii uu dhagaxa ku istinjeeyey ay dhidido haddii aanu wixii meeshii dhaafinay iskaba dhididabe waa loo cafinaya laakiin haddii meeshii dhaafto oo meeshii dhagaxa ugu istinjeeyey baa dhididayoo waxbaa ka dareeray oo jirhkii kala gaadhay markaa inuu maydhaa waajib ku noqonaysa qaطcan ay bilaa khilaaf waayo najaasadaasi intay halkaa marsan tahay unbay cafistay laakiin halkaa hadday dhaafto dee cafis maaha oo meelaha kale qofka lagama cafina halkaasunbaa laga cafiyey arrinta noocaana dee waxaa u daliila adilada tusinaysa aladilatu calaa jawaasi اlistinjaa'i biاlxajari wa naxwih adilada tilmaamaysa dhagax iyo dee wixii la mid ah in lagu istinjoon karo xataa iyadoo biyo la haysto walow xamala buuhi haddaba hadduu qaado ee almusalli qofkii tukanayay mustajmiran mid dhagax ku istinjooday buu qaaday baطlat waa burtay asalaatu salaadi fi lasaxi sida muctamadkaa marka la qabto hadda isagu ma istijmaarine mid kaloo istijmaaray buu sidaa waanu tukanaya salaaddiis waa ka buraysaa buu leeyahy waayo dee meeshiisaa uu istijmaarka ku daahiriyey baa loo cafiyey xaajada awgeed xaajada keentay maxay tahay inuu isku raro mid waxa weeyaan istijmaaray oo wax ku harhsanyi oo cayntuun dee meesha ka saaray laakiin najaasada aharkeedii raadkeeda uu ku harhsanyi xaajo keentay ma jirto isaga waxaa loogu caafiyey xaajada iyo dee baahidaa keenaysa laakiin inuu qaado mid mustajmira kaa mustajmirkaana dee isagaa maxalkiisa loo cafiyey laakiin kan sida kan mustajmirkaa najaasada dee ku hadhay isaga looma cafin waa najaaso cid kala marsan soo ma waxaa la mida saas oo kale najaaso kasta oo la yska cafiyey oo qof najaaso loo cafiyey oo tusaale ahaan dee qof daa'im alxadath oo kale ayaad adoo tukanaya aada qaaday adigu dee najaasada isagaa laga cafiyeeye adiga lagaama cafin adiga salaaddii way kaa jebinaysaa oo xaamilu najaasaad noqonaysaa adigu nin najaasisistaad noqonaysaa adigu ha isugu dhawaanin watiinu shaarici buu yidhi markaa qof shardi ma hataa xayawaan xayawaanka manfadkiisa wuxuubaa marsan shimbirtii waxaa laga yaabaa inay xaarto dee meeshii waxbaa ku harsan iyadu mana istinjooto mana istijmaarto ama dee waxa weeyaan xayawaan kale oo kaadidiisa iyo saaladiisu ay najaas tahay buu qaaday isagoo tukanaya dee mid laguu cafiyey maaha taasi salaaddii way kaa jabaysa watiinu shaarici buu ihi shaarica dhoobadiisu almutayaqanu ee aha mid la yaqiinsaday oo lahuba najaasatu najaasadiisa yucfaa waa la cafinayaa minhu xaggiisa camaa shaygii yatacadaru ay adagta alixtiraazu isilaalin minhu isaga la iska ilaaliya haaliban ay fi lhaalibi sida haalibka in la iska ilaaliya ay adagtay waayo waddooyinka dhoobadooda najaaso lagu hubo wuxuu leeya waa la iska cafinayaa laakiin intee baa la iska cafinayaa inta aan la iska ilaalin karin baa la iska cafinaya ee adagtaa in la iska ilaaliyo iska ilaalinteeda kadeed iyo mashaqo lagala kulmayo macnaheed waa maxay markuu yihi camaa yatacadaru alixtiraazu minhu waa qaydo wixii la iska ilaalin karo isaga laysuma cafin oo waa najaaso oo in la iska ilaaliyo ayaa waajiba waayo wayakhtalifu buu yihi waa kala duwaya arrinkaasi bilwaqti ay biikhtilaafi lwaqti waqtiga kala duwanaanshihiisa waxaa laga yaabaa waktina in iska ilaalinta dhoobada shaarica ee najaasada la iska ilaalinaya ay fududaato waktina inay adag tahay markaa dee wakti waliba xukunkiisu leeyay waktiga la iska ilaalin karana laysuma cafi weye waktiga aan la iska ilaalin karinna waa laysu cafi ikhtilaaf biikhtilaafi lwaqti wa mawdici wayakhtalifu waa kala duwanaanaya biikhtilaafi mawdicihi meesha dhoobadaasi ay martay mawdiceedu si u kala duwan yahi min athawbi xaalo mawdicaasi maradii uu ka mid yahay walbadani jirhkii uu ka mid yahay oo yaana lugtii waa laysu cafinayaa dee lugtii ay ka gaadho dhoobada shaarica ee najaasta ah lakiin hadday gacan ka gaadho maxaa gacantaada ugeynaya lugaha haddii way gaari kartaa lugii waa u dhowyin lakiin gacantaada maxaa ugeeyey sidaas oo kale de haddii maradii xagga hoose ay ka gaadho ee dhulka xiga waa laysu cafinaya haddii meel sare ay ka gaadhana laysuma cafinayo oo cafiskaasi yakhtalif biikhtilaafi اlwaqti wa biikhtilaafi almawdic aladi asaabathu najaasa ayib marka cafiska noocani takfiifaadka shareecada ayuu ka mid yahay qawaacidu shariica waxaa ka mida almashaqatu tajlib الtaysiir mashaqada iyo culayskiiyo kadeed taysiir buu keenay sida adiladu tusisay yuriid llahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra markaa haddii shaarica dhoobadiisii najaaso lagu hubo iska ilaalina iska ilaalina ay adkaatay waxaa la helay sabab ka mida asbaabtii takfiifka asbaab takfiif waxaa ka mida alcusru wa cumuum اlbalwa shaygii in la iska ilaaliyaaba adag waana shay lagu imtixaaman yahi dadkii dee shaaricaas haddii uu najaasoobo oo la idhaaha marina kadeed bay kala kulmayaan haddii la yidhaahdo mar kastoo aada soo martaan ma tukan kartaan ilaa lugihiinnii iyo dharkiinni iyo wixii aada maydhaan iyadana kadeed bay kala kulmayaan waa arrin dadkii ay ku imtixaaman yihiin marka waa laga cafiyey adilada caamka iyadoo la dariishanayo qadarka markaa la iska cafinayo culimada qaarkood daabit bay u sheegaan oo waxay idhahdaan waa qadarka qofkii uu gaadhay aan loo nisbayn ahayn inuu gaabin sameeyey waa qofkii haddaan loo arkaa inuu yahay qof iska dhexba talaqsaday dee ee loo arkayo qof is ururinaya inuu yahay isagoo is ururinayo isdhowraya haddana najaasadii ay gaadhay haddii markaa qofkii gaabin loo nisbaynayo is ilaalin la-aan wixii gaadhay isaga loo cafin maayo oo wuxuu iska ilaalin karayay buu dee ahaa waxaan laysu cafina wixii aan la iska ilaalin karahayn markuu yidhi almutayaqanu najaasatuhu muxuu meeshaana qeydkaana kaga ixtiraazay oo meesha uu kaga saaray dhoobadii shaarica ee najaaso aan lagu hubin najaaso laguma hubo najaaso l xataa inay najaasa martay loo malayn maayo dee asalku waa tahaarada taasaa lagu shaqaynaya iskama qoqoyanaadabe waayo waxaa timi waa la malaynaya meesha inay najaasa marsan tahay dalaba calaa dannika ana tiina hada shaaric najis shaarica dhoobadiisu inay najaas tahay ayaa malahaaga ay kula xoog badnaatay iyadoo laba qowl baa ku jira asaxumaa waxa weeye atahaara ha kuula badnaataba inay najaas tahaye in tahaaro loo xukumayo dhoobada shaarica taqliiban lilasli cala adaahiri ciddii qawaacid alfiqiya dhigatay waa garanayaano idaa tacaarada alaslu waadaahiru maxaa la yeelaya asalkii iyo daahirkii danigii khaalibka ahaa iyo asalkii ayaa tacaarudo iska hor yimi oo asalkiina dee waa dhoobadan inay daahir tahay weeye danigii khaalibka ahaana wuxuu leeyahay markii amaaradii iyo qaraa-intii calaamadii la eegay waa najaas labada keebaa la rajaxayaa waxaa la rajaxayaa buu leeyahay asaxu طahaarada taqliiba lilasli cala الظaahiri haddii aan mala un u yahay laakiin mala haaliba aanu ahayn iyada khilaafba kuma jiro dhoobada shaarica waxaa loo xukumayaa طahaara loo xukumayaa qaطcan wa can qaliili dami اlbaraakiisi wayucfaa buu hi waa la yska cafinayaa an dami can qaliili dami اlbaraakiisi tagfida dhiiggeeda intiisa yar waa la ysu cafinaya dhiiggaa yar injirtiina waa la mid iyaduna iyadoo lafteedaba injir boodo dadka qaarkood ay yidhahdaan tagfidaas waa imtixaane dulcad baani kugu helini wa waniimi dubaabi iyo duksiga xaarkiisa ey wa wa can qaliili waniimi dubaabi duksiga xaarkiisa intiisa yar isagana waa la ysu cafinaya waxaa la mida markaa wax kasta oo aan dhiig dhex qulqula aan lahayn ayaa duksiga la mida oo sababta la ysugu cafinaya maxay tahay waa wax iska ilaalintiisu ay adag tahay weeye ma mima tacumu bihi lbalwa wey wayashuqu lixtiraazu bihi wax lagu imtixaamayo dee duksigu waa kaa buuxa wakadalika dee tagfidu meelaha qaarkood bay ku badantah markaa dira meeshii dhiiggeedu kaa gaadhayba maro iyo jir waa najaas kadeed baa lagala kulmaya arrinta in labadan la yska cafinay markaa iyada khilaaf kuma jiro ilaa maa xasala bificlihi laakiin hadduu isagu doonto oo tagfidii maradiisa uu ku dul dilo amabase waxa weeyaan duksiga wixiisiibuu isagu soo qaaday oo uu ismarmariyey iyada wajahaani baa ku jira hadduu qaliiliya hadduu yaryi hadduu badan yahay isagu waa waa najaaseynaya walaa saxu buu yidhi sida muctamadkii laa yucfaa la iska cafin maayo can kaiiri intiisa badan waayo inta badan dee waa la yska ilaalin karaa ila gidaar ma tihid ama geed ma tihide duksiga xaarkiisa badan waad iska ilaalin karta iyo tagfidaba waana naadir in tagfida dhiiggeedu uu aada u bato ama duksiga xaarkiisu inuu aada u bato waa naadirba waa shay naadir oo la yska ilaalin karo ka isaga la ysu cafin maayo walaa qaliile walaa can qaliilin in yarna la yska cafin maayo qaliilkaasi oo intashara faafay bicaraqin ay bisababi caraqin oo halkii markii hore uu gaadhay ee uu ka gaadhay jirhkaaga ama maradaada ayuu dhaafay waaba yar yahay laakiin halkiibu ayuu dhaafay dhidid awgiibuu u dhaafay tusaale ahaan markaa isna la ysu cafin maayo waayo dee maxalkiisii buu ka tallaabay lianna albalwa bi laa tacum inuu meel kaa gaadhaa waa mid in badan dhacda laakiin inuu meeshii kasii tallaabo oo meel kale uu gaadhaa waa mid aan inta badan aan dhac ahayn marka alasaxu buu hi muqaabilku waxa weeye xataa kiisa badan waa la yska cafinayaa ka yar ee dhidid awgii u faafayna waa la yska cafinaya waayo waa jinsi iska ilaalintiisu ay adag tahay fa yulxaqu gayru lgaalibi minhu bilgaalibi inta aan qaalib ahayn oo tusaale ahaan dee waa intii badnayd iyo intii dhididka ku faaftay waxaa la haleeshinaya lagala xukum dhigayaa inta haalibka oo ah inta yar ee aan intishaarin baa la haleeshinaya waayo badnaan iyo yaraan baa loo kala qaadaye maxaa lagu garanaya inuu badan yahy inuu yariya maxaa xad u kala ah watucrafu waa la garanaya buri alkahraةu badnaantii ay wاlqilatu iyo yaraantiiba bilcaadati baa lagu garanaya arrinta noocana mar haddaanay luqana xadid ahayn xadaanay u kala samayn dhiigga tagfida intiisa yar iyo inta badan iyo xaarka duksiga intiisa yar iyo intiisa badan shareecana aanay xad u kala samayn dee arrimaha noocaasa curfiga ayuunbaa loola noqdaa qultu waxaan idhi buuhi alasaxu sida muctamadkii cinda almuxaqiqiin muxaqiqiinta agtooda alcafu weeye waa in la iska cafinayo can qaliili dami lbaraakiif can dami lbaraakiif iyo can waniimi dubaab mutlaqan xaalo cafiskaasi uu yahay mid sii daysanoo kala reebreeb aan lahayn macnaa haddii uu badan yahay iyo haddii uu yar yahay haddii uu faafo iyo haddii aanu faafin wuxuba waa isku mid waayo lannu mima yashuqu lixtiraaz minhu haaliban oo wax sida haalibka aan la iska ilaalin karin marka naadirkiisana haalibkiisun baa la haleeshiinaya halkaasuu nawowi raximah allahu tacala masalada mariyey majmuucana waxaabuu ku uhi inahu lasaxu biitifaaqi lasxaab baa buu yihi wadamu lbatharaati buu yihi wadamu lbatharaati finbarbaarka dhiiggiisi findoob baynu dhaha doobku waa nin weyney ya waa findoobki ur idigu findoob baad garanaysaane waxaa kaloo la idhahdaa markaa fin barbaar waa dee dhalinyarta barbaarta waa dhalinyarta finka ka soo baxa wey wadamulbatharaati buu yidhi fin barbaarka dhiiggiisu kalbaraakiifi ay ka damilbaraakiifi weeye oo ka damilbaraakiif marka la idhaha dee waxaa wixii dee damulbaraakiif laga yidhi o dhan ba isagana laga odhanaya damulbaraakiif maxaa la yidhi qaliilkiisaa la iska cafinayaa kaiirkiisa la iskama cafinayo inta aan faafin baa la iska cafinaya inta faaftay la iskama cafinayo nawina muxuu ku gebagabeeyey muxaqiqiintu inay yidhaahdeen waa la iska wada cafinaya ibnu cumarna waxaa ka sugnaatay sida bayhaqi uu wariyey anahu casara bahrata calaa wajhi wasalla walam yaqsilhu inuu tuujiyey fin ku yaalay wejigiisa dee talo u iska tukaday isagoo aan iska maydhin wixii finkaa ka soo baxay marka dee waxay leeyihiin qaarkood haddii uu ficilkiisa ku yimaado hadduu finku iska qarxo waa loo cafin laakiin hadduu isagu tuujiyo u taataabto loo cafin maayo lakiin aharka ibnu cumar wuxuu tusinayaa in waxaasoo kale wax yar uu yahay oo hadduu qofku isagu tuujiyo haddii kaleba in loo cafinayo walaada wuxu uhi waqiila waxaa la yidhi in casarow hadduu tuujiyo falaa falaa yucfa can lama cafinayo laakiin waa qiil daciif oo aharka ibnu cumarna waa khilaafsany wadamaamiilu buu yidhi findhuluxyadii iyo walquruuxu boogihii fin dhulux dhuluxu waa finka dee kasoo baxa dadka kadeedka badan iyo walquruuxu boogihii iyo mawdicu lfasti dhiigga meeshii laga sii daayey iyo walxijaamati wa mawdicu lxijaamati toobniinka meeshii lagu sameeyey qiila waxaa la yidhi kalbatharaati weeye fin barbaarta oo kale weeye waa la iska cafinayaa waayo sababta la iskaga cafinaya maxay tahay midda waxyaabahaasoo kale iska ilaalintooda adagba walicusru lixtiraazi can ladqiha qofkii inay wax ka gaadhaan wax ay ka maraan ayaa adag findhuluxii iyo nabarkii qofka ku yaalay wixii ka imanayay iyo ama ku yaalayba meeshii markaa dhiigga xididkii intaa la furay dhiigga laga sii daayey iyo sida dadkan dhiigga tusaale ahaan laga laga shubo meeshii qofka laga toobay oo kale iyo toobniinku dee durshan saruunbaa la tartar la la sarsaraya ee xidid la furaya ayaan jirin waxaasoo dhan waa waxaan la iska ilaalin karin weeye haddaanay haaliba noqonna naadira maaha in lam takun haaliba falaysat naadira mid naadira maaha nawowi isagu taa waa khilaafo wuxuu uhi walaa saxu oo halkan muxuu soo horreysiyey muctamadkiibuu dib dhigay hayrulmuctamadkii oo dee qiilkiibuu soo hormariyey marka qaarkoodna saa minhaajka waa sameeya inta badan muctamadku hor sheegaa hayruulmuctamadku kadib sheegaa laakiin mararka qaarkood sida halkan oo kale waxaa dhacda in uu hayrulmuctamadka soo horaysiiyo oo qowlka muctamadkaana uu dibdhigo markaa muctamadkii u dibdhigo wuxu uhi walaa saxu sida muctamadkii in kaana hadduu yahay miluhu ay milulmadkuuri kaa la soo sheegay oo kale yaduumu mid daa'imaya haaliban yacanaa sida haalibka ah fakalistixaadati dhabar furankii oo kale weeyi oo qofkii tusaale ahaan arrinka noocaasi ay sida haalibka ah daa'im buu kuyo dee nabar baa iskaga yaalaba ama waxa weeyaan dee finun baa ayaa ka soo baxaaya qofka noocaasi wuxuu leeyahy wuxuu la mid noqonayaa istixaadadii gabadhii dhabar furanka lahayd oo istixaado maxaa xukumkeedu ah yajibu alixtiyaatu lahu biqadri اlimkaan waxaa waajib ku ahayd inay dhiiggaa iska ilaaliso soo ma inta suurtagala waa tii dee xataa wax isku xidhaysay si aanu dhiiggu aanu u faafin wixii marka ay ilaalin kari weydo ilaalintaysu aanay suurtoobin ama ay adkaatana waa laga cafinayay kana marka waa sidii oo kale oo qofka ay waxyaabaha noocaasi ay ka soo baxaan inuu is-ilaaliyo ayaa waajib ku ah oo intuu iska nadiifin karayo iska nadiifiyo wixii markaa awooddiisa ka baxsan ama kadeed iyo culays uu ka dhalanayana waa laga cafinaya marka wuxuu le walaa saxu ay laysat milahaa weeye mila batharaat maaha oo batharaadka maxay ula mid noqon weyde laa takhuru kasrataha sida finbarbaarku u badan yahay waxyaabahan uma badno dee dhuluxu waxaa laga yaabaa inuu qofkii marmar uu ka soo baxo xijaamadi iyo fasdigiina wax mar walba la samaynaya maaha marka fa fiihi tafsiilun baynama tafsiil baa ku jira oo tafsiilka waa maxay in kaana milu yaduumu gaaliban fakalistixaadati weyi hadduu wax daa'ima yahay sida haalibkaa dhiiggii istixaaduu la mid yahay waa la dadaali oo waa la iska ilaalin wixii markaa awoodda ka baxay ama mashaqo iyo culays galayna waa la isu cafiyey wailaa wain lam yadum haaliban haddaanu daa'iminna fakadami lajanabiyi weeyi waa dami dhiiggii ajanabiga ah oo kale dhiigga ajanabiga waa kee waa dhiig qof kaloo ku maray ama dhiiggaagiio waxa weeyaan dib kuugu soo noqday labadu waa ajanabi oo falaa yucfaa isaga layska cafin maayo damul ajanabigaasi layska cafin maayo waxaan ujeedaa falaa yucfa layska cafin maayo kuwa hore loo soo sheego damaamiil iyo quruux iyo mawdicu lfasdi iyo xijaamaah wa qiila waxaa la yihi yucfa waa layska cafinaya can qaliili intiisa yar baa layska cafinaya keebaa intiisa yar layska cafinaya waa kaa laa yaduumu haaliban findhuluxa iyo kuwa aan inta badan aan daa'im ahayn qultu waxaan idhi buuri nawowi alasaxu sidaa saxiix ay annaha iyadu kalbatharaati inay tahay macnaa haddaanay daa'im ahayn sida haalibka ah waa sidii batharaadka oo kale waa finbarbaarti oo kale oo inteeda yar baa layska cafinaya inteeda badanna layska cafin maayo wal adharu buu ihi sa adharkii alcafu weeye waa cafis can qaliili damil ajanabiyi dhiigga ajanabiga intiisa yar layska cafinayo wallahu aclam marka intiisa yar iyo intiisa badanna waxaa lagu kala saarayaa curfi iyo caado damul ajanabiguna waa dhiiggii qof kale dhiiggan adiga kaa iman oo ku maray weeye amabase waa dhiiggaagii oo intuu kaa tegay dib kuugu soo noqday labaduba waa ajanabi weeye wuxuu yihi walqayxu malaxdii iyo wasadiidu carunkii waa waa dhiig dhiignimadiina ka tega weli malaxna aan gaadhin oo meel dhexa maraya ka dami dhiiggii oo kale weeye fii kulli maa mara waayo dee labadooduba asalaan dhiig bay ahaayeen waa dhiig isbedelo weliba xagga xun u guura weeye wakadaa saas oo kale waxa ahaaday maa-ul quruuxi baa saas oo kale ahaaday boogaha biyahoodii baa saas oo kale ahaaday oo boog ama nabar qofka ku yaalla ayay biyo ka yimaadeen iyaduna alqayxu wasadiid bay lamid tahay halka dhiiggay maraysaa wey iyo wlmutanafitu almutanafitu kahambulaaliqi humbulaaliqu wlmutanafitu humbulaaliqina waa saas oo kale mutanafit meel baa gubatay ama waxa weeyaan ixtikaak badan baa dhacay dee tana biyaa galo meesha way soo focdo mutanafit baa la idhaha humbulaaliqu alladii kaasoo mutanafid kaasoo lahu riixun urle isna waa sidaas oo kale oo xukunkii dhiiggu yeelanaya wakadaa saas oo kale weeye mutanafidkii bilaa riixin ur marka aanu lahayn fil adhari sida adharka ah qultu waxaan idhi bu ihi almadhabu madhabku oo meesha khilaaf baa jira dee la isku khilaafay xikaayat lmadhabi waxaa madhaba xikaay ka warankiisa iyo sheegistiise tahaaratuhu weeye madhabku marka xagguu u noqonaya mutanafidku u noqonaya maa lquruux iyo mutanafidku u noqonaya madhabku waxa weeye nabarada biyahooda aan dhiigna ahayn malaxna aan ahayn iyo biyaha gala jidhka ee soo fooca ama ur ha yeeshan ama yaana yeelane waxa weeyaan inay daahir yihiin madhabku waa sidaas buul sharxulmuhadabkana saasuu markaa uu ku tasriixiyey waxaanu idhi xataa haddaynu ku xukunno inay najaas yihiin kalbatharaati weeye ka demi maaha dhiiggi oo kale maaha maxay noqonayaan fii marbaarti oo kale ayay noqonayaan walow sallaa buu ihi hadduu tukado binajasin buu ku tukaday binajisin shay najaasala buu ku tukaday oo lam yaclamu aanu ogeyn najaasada kuma ogeyn wajaba waxaa waajiba caleyh isaga in kharaja waqtu salaa salaada waqtigeeda hadduu baxo alqadaau baa waajib ku ah fi ljadiid marka la qabto qowlka jadiidka ee shaafici haddii waxa weeyaan salaadda waqtigeeda weli aanu bixinna icaada markaa waajib ku noqonaysa inuu salaaddii kusoo celiyo qofkii wuxuu ku tukaday meel najaas leh maro najaas leh jidhkiisoo najaas ay marsan tahay mana ogeyn salaaddii maruu ka baxay ayuu ogaaday salaadaasi ma u ansaxaysaa mise salaaddaa inuu ku soo celiyo ama uu qalleeyaa waajiba jadiidka shaafici wuxuu leeyahay salaaddaa inuu qalleeyo ayaa waajib ku ah oo uu ku soo celiyo marka qadiimkuna muxuu leeyahy laa yajib salaaddaa inuu qalleeyo inuu kusoo celiyaa toona waajib kumaa salaadaa saasay ku ansaxday jadiid muxuu ku dhisayay jadiid wuxuu leeyahay liannahaa tahaaratun waajiba in najaas daahir laga ahaadaa waa dahaaro waajiba weeye falaa tasqutu biljahli ka tahaarati alxadad markaa qofkii jahli kaga dhici mayso tahaaradii xadadkuba si aanay jahligu kaga dhacahayn isagoo isla waad weyse qabtaa hadduu tukado salaaddii markuu dhameeye uu ogaado inaanu weyse qabin dee iyadu khilaaf ma leh waa inuu weysaysto salaaddaa dib uu tukado waqtigeeda xataa hadduu baxayna waa inuu qalleeyo ila waa salaad shardigeedu maqnaayo inaanu tukan bay ka dhigan tahay markaa tanna waa la mid buu leeyahay oo tahaaratu najas iyaduna waa la mido waa tahaaro waajiba fi salaa markaa qofkii jahli kaga dhici mayso halkaasuu mariyey waxa weeyaan jadiid qadiimna wuxuu leeyahay maya oo xadiid baa jira masalan si gaara ugu soo arwa xadiidu abi saciid alkhudri oo xadiidka nebigu calayh salatu salaam isagoo kabaha ku tukanaaya malaku jibriil uu u yimi u sheegay kaba inay wax marsan yihiin ee kabii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu bixiyey uu yihi ina jibriila ataanii faahbaranii ana fiihimaa qadaran wa qaala ida jaa axadukum ila lmasjid falyandur kabiis ha eego fain ra'aa fiihina calayhi qadaran aw adan falyamsaxu waliyusali fiihima abu daawuud baa wariyey xadiidkaasi waxay leeyihin wuxuu tusinayaa nabigu calayh isalaatu wasalaam salaadda intii uu ku tukaday kabaha qadarka leh qadarkiina waa najaase kumuu soo celin haddii ku soo celinayo waajibta ama qalla uu waajib yahay nabiga calayh salaatu wasalaam yeeli lahaa marka waxaa loo daliishanayaa qofkii najaase aanu ogeyn ku tukaday salaadda markuu dhameeyey ogaaday salaaddiisu inay saa ku ansaxdayoo aanu ku soo celinahayn qallaynahayna waayahay shaaficiya waxay yidhaahdeen jadiidkaa lagu soconayaae waxay yidhahdeen xadiidkani waa muawil waa la awilaya xadiidkan si asalka ama qawaacidda loo waafajiyo qaacido waxay tilmaamaysaa ana طahaara alwaajiba fi الsalaa laa tasqutu biljahl ka طahaarati اlxadaث طahaarada salaada waajibta inaanay jahli ku dhacahayn sida طahaaradii xadaثkuba aanay jahli qofka ugaga dhacahayn marka qadarkan baa najaas ahayn wax kala ah ile qadar najaasadana waa la wax kale waa la dhahda lakin sidaa daahirka waxay tahi wallahu aclam inuu najaas ahaa waxaa najaas ahaynoo kabta iska marsanaa meeshu gogolla ma ahayne ciid buu nebigu calayh salatu wasalaam iskaga tukanayeen nebigu bixinta kabaha iskuma mashquuliyeen waxay u dhowday waxaas inuu ahaa shay najaasa inuu ahaa walihaada alimaamu الnawowi raximah اllahu tacaala qadiimka ayuu isagu doortay xagga daliil ahaan kitaabkiisa majmuuca ibn lmundirna khalaa'iq buu warkaa ka sheegay waxaa kaloo madhabka qadiimka ee shaafici halkan aynu ku ayidaynaa cabdullaahi ibnu cumar waxaa ka ansaxday sida cabdurazaq uu ku wariyey fi lmusanaf kadalika ibn lmundir fi lawsat inuu yihi ina salaatahu laa tafsuq qofkaa najaasaanu ogeyn ku tukada salaadiisu ma fasahaadin arrintan ay leeyihiin طahaaraة اlxadaث bas aana jahli ugu dhacahayn طahaaradii najaasaduna jahli kuma dhacayso ibnu qudaama ayaa ka jawaabay xambali ba ahaadee laakiin de waa caalim oo muxuu yihi labadu waa kala duwan yihin bu ihi طahaaraة اxadaث iyo طahaaraة الnajas way kala duwan yihin oo طahaaraة اlxadaث aakadu min طahaarati najas طahaarada ay tahay xadaث in daahir laga ahaado asqar iyo akbarba way ka adag tahay طahaarada ay waajibtay in daahir laga ahaado najaaso oo inay ka adagtay waxyaalaa tusinaya maxaa ka mid a aلطahaara طahaaraة الnajas ama طahaaraة الxadaث laa yucfى can yasiiriha inteeda yar miyaa la iska cafiya miyaa la odhanaya qofkaasi xubnihii oo dhan u wada maydhee fartaa ciddideedu buu ka booday waa yasiira waa iska cafisa iska tukada miyaa la odhanaya ma jirto xubnihii maydhistoodu ay waajibka ahayd haddii bar yari ay ku taallo oo aanay biyuhu gaadhin cafis ma jiro wahada yadulu calaa annaha aakad min طahaarati annajas lakin طahaarat najas dee waxaynu soo akrinin o dhan maxay ka warramayeen waxa weeyaan shay najasa oo haddana la isu cafinaya qaliilkiisa waa la isu cafinaya ama waxaa la isugu cafinaya imaa taxuma bihi lbalwaayo waa wax iska ilaalintiisu tusaalahaan ay adkaatay marka halkaa waa ku kala duwan yihiin ta kale طahaaratu waxa weeyaan alxadaث badanka ama jirhkay ku gaar tahay iyado طahaaratu najasna waa ka ballaaran tahayoo dee badankii iyo thawbkii iyo makaankii intaba waa laga rabaa sidii horeba waxa weyaan aad usoo aragtay marka loogama qiyaas qaadan kara weyaan macnaheedu oo laa yuqaasu طahaaraةu الnajas calى طahaaraة الxadaث mas'aladu si kale haddii loo dhigo ghazali oo kale wuxuu idhahdaa khilaafkan wuxuu ku dhisan yahay marka najaase lagu ilaabo maradii ama jirhkii ama aan laguma ogeyne mar dambe la ogaaday wuxuu ku dhisan yahay masalada ah اجtinaabu الnajaasa fi الصalaaة min qabiil اmanhiyaat ba khitaab الtakliif waxyaabaha dadka loo diiday bay ka mid tahay oo axkaamu takliifiya bay gelaysaa alaxkaamu taklifiyana de way ku dhacdaa jahliga iyo nisyaanka jahliga iyo ilowga mise waa min baabi shuruud ayay gelaysaa waxay ka mid tahay axkaamtii wadciga ahayd alaxkaam alwadciya iyadu kuma dhacdo maxay jahliga oo aljahlu wاnisyaanu laa yuahiru fi laxkaam اlwadciya jahliga iyo ilowga axkaamta wadciga isagu ma raadiyo marka masalo halkaasi ku raadleyda bui hal masala inoo hadhay waa in calima buu yihi hadduu ogaado yacnaa najaasada waa ogaa waa in calima ay bihi ay binajasi uma dabeetana nasiya waa ilaabay dabeetana waa tukaday wajaba waa waajibaya alqadaau qalihi cala almadhabi waxaana sida madhabku yahay marka la eego waa la isku khilaafay oo markii masaladan markaa madhabku wuxuu yahay laga xikaayoonayo lasoo tabinaya baa la isku khilaafay oo qaar waxay leeyihiin madhabka waxay meesha laba qowl baa ku jira tan laba qowl baa ku jira sida ta horeba laba qowl ay ugu jiraan oo hadduu ogaayo u ilaabay salaaddiisu way ansaxday iyo may ansixina wuu qallaynaya labadaa qowl baa ku jira siday ta horeba ugu jireen iyo maya markii madhabkii laga xikaayana waxaa la idhi tan iyada laba qowl kuma jiraan oo tii horeo kale maaha oo mar hadduu ogaaday oo uu ilaabay tqsiir buu sameeye gaabino mar walba iyada qalla waajib buu ku yahay wallahu aclam sala allah calaa nabiyina mxamed wala alih wasaxbihi waslama tasliima kaiira